wacana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha toddobaadkana barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo weliba falastiin
warqada ugu horeysa jamaal waraaqada ugu horeysa waxa ay tahay falastiin hambalyo sanadkuura yaalaya hooyo shamis cabdi carte sacaada maxamed xasan buuni deeqa maxamed xasan buuni hodan maxamed xasan buuni shamis maxamed xasan buuni saare maxamed xasan buuni rooda maxamed xasan buuni kaafiya maxamed xasan buuni bilan maxamed xasan buuni cabdiraxmaan maxamed xasan buuni iyo dhammaan reer xasan maxamed buuni waxay hambalyo u dirayaan cabdimuncim cabdinaasir maxamed xasan buuni waxayna leeyihiin sanad guuro wanaagsan annaguna waxaanu leenahay soo barbaar sanado kheyr qaba oo hortaada ah warqadanna waa hambalyo meher waxay naga soo gaartay waxay leeyihin marka hore waanu idin salaanay daadiyayaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waanu idinka qaadnay aamino salaad axmed iyo cismaan maxamed ibraahim koryeeri iyo xasan maxamed ibraahim waaqow iyo maxamed daad maxamed ibraahim iyo deeqow maxamed ibraahim tolman ayaa la yidhaahdaa iyo faarax maxamed ibraahim iyo shukri maxamed ibraahim iyo maryan maxamed ibraahim iyo zahra maxamed ibraahim waxayna hambalyo iyo bogaadin u dirayaan cali maxamed ibraahim cali shucayb iyo marow nimca maxamed cabdi afrax oo meherkooda uu ka dhacay magaalada beledweyne gaar ahaana xaafadda raadeerka ee bariga magaalada beledweyne taariikhdu markay ahayd waa bishan aynu ku jirno afar iyo tobankeedii maalin axad ah maalintaas waa taqaanaa sidoo kale jamaalow maxay ahayd ma maalinta jaceylka la yidhi ama maalinta jaceylka
markana dhinacii sugaanta falastiin ayaan soo gaarin ma malaynaya codkaas waa maqlaysa si damac ku qaadaan laalaysaa daruuraha waanaduna ku deeqay waa heestii daalcan codadka maandeeq iyo axmed cali cigaal dhegeysi wacan
durdurkii markuu guray daxsintii la saansaday gabayluhu ku haadee ibnuqu haddaad tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalini durdurkii markuu guray daxsintii la saansaday gabayluhu ku qaadee igunqu haddaad tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalini
haye daraad diiranaydaa shalay diricsanaydaa maantana ku dabarto danbaa kuu run sheegtay danbaa kuu run sheegtay waxbuu gacanaya kulle wuu ku adkeynayaa waa codod cododka macaan ee maandeeq iyo cigaal anu intaasi ku dhaafno haye jamaal warqada xigta markana falastiinaya hambalyo meher ayaan ayaa waxaa diraya aabo maxamed cabdi faarax hooyo deeqo cabdilaahi maxamed hooyo sahro cumar yuusuf cabdirasaaq maxamed cabdi cabdifitaax maxamed cabdi cabdirashiid maxamed cabdi cabdixakiin maxamed cabdi iyo cabdiraxiin maxamed cabdi iyo cabdilaahi maxamed cabdi waxaa sidoo kale tahaniyadaasi diraya faa'iso maxamed cabdi xamdi maxamed cabdi raxmo maxamed cabdi amaal maxamed cabdi iqro maxamed cabdi caasho maxamed cabdi waxayna u dirayaan cali maxamed ibraahim cali shucayb iyo nimco maxamed cabdi faarax oo meerkoodu ka dhacay magaalada beledweyn gaar ahaan xaafadda raadeerka ee beriga magaaladaasi beledweyn waxaana leenahay aroos deg dega ayaan idin rajaynaynaa warqadana waxay naga soo gaartay waa tahniyad dhalasho oo weliba tafaariiqa arki jirta ee jumlo ah waxay leeyihin waxay naga soo gaartay reer salaad cawaale iyo reer xaashi maxamed iyo reer cabdulaahi axmed iyo reer cabdirasaaq cabdiraxmaan bistoolo hooyo nuuro xaashi maxamed iyo faadumo salaad cawaale iyo cabdulaahi salaad cawaale iyo cali salaad cawaale axmed salaad cawaale iyo cabdi salaad cawaale iyo abti cabdi xaashi maxamed iyo abdi maxamed xaashi maxamed iyo abdi bashiir xaashi maxamed iyo eedaleyla cabdulaahi cusuble habrir faadumo xaashi maxamed bay yidhaahdeen iyo adeer xaashi cawaale guutaale iyo suweys ibraahim shirwac sabriin ibraahim shirwac igraan nuur cabdulaahi iyo xabse nuur cabdulaahi iyo huda xasan abshir suleeqa axmed yuusuf siman xuseen cali cilmi ota dheere bakiin cabdulaahi guutaale iyo cabdisalaan ibraahim shirwac iyo arwaax ibraahim shirwac iyo kamaal ibraahim shirwac iyo maxamed amiin ibraahim shirwac waxay tahniid dhalasho hawada u marinayaan labada qoysee kale ah bay yidhaahdeen xasan salaad cawaale iyo xaaskiisa samsam isaaq cabdiraxmaan bistoolo iyo madaalaha saxafi daadir salaad cawaale iyo xaaskiisa sahra cabdulaahi axmed oo laba wiil ugu kala dhasheen magaalada muqdisho oo loo kala bixiyey farxaan iyo saacid ducadu waa xaggeena yidhaahdeen farxaan iyo saacid waxaan leenahay soo barbaaro oo noqda kuwii dalkooda iyo diintoodaba anfaca maxaa inoo xiga jamaalow markana dhinacii sugaanta haddii aanu eegno heestan aan kaa boobo waa codka macaan ee fanaanka sayid khaliifa hablaha geeska africa hablaha geeska africa oo lugtaa taagsan u malay ammaan afkaaga kaagama horey aad ba loo ammaanay bal aynu dhegaysanno magumodin magaagisin magabluulin mankurin gabaydiina maandayn geeraaraadaydiye iminkan gardaajo mangunaanadiney urti niman gunteediyo baran gobol dhigee gundadeegii aqoonu oday garabdar lahaynba oday gowgowla hadalko oday kuba dhinac garocde sida wabiganaano cirka gudul lamaalo biyihii ku gaaxdiyo oday gudiyadii ku soo degayey ku darsaday gufaaciyo guulama diriro galli jabay habeenkii obinkuba gacan ma soo rogayey uraaciyo galoolkii gunta xidid kamau jaray dhulka wada galaaliyo obinka galaha ma kaga tegayey obinka farta gadaydiyey odaydaha igu garan jirayey gurmashada dagaalkiyo gulubkiyo colaadaha gobaha nafwaagiyo halkaa laysku gowraco kolkaa gorda laysdaro haddaan dumarku gooyaa gubaabo kicinayn sida galowga biilo ileen geesi kayrkii birta kuma rumaadin birta kuma rumaadin guryasamo barwaaqa dhulka geedo jiifaan haddii geedi lagu furo dhallinyaro iskurataa gurdan raacafiidkii dola weyn ku kulanto cagta garangarteediyo isugaysa jiibko googooska luuqiyo geda sacabka loo jaro hablaha u gaaro garashada codkooda garashada codkooda qof gaboobay kiciso gelbiskiyo mashxarada gamarka ilaashe haddaan gabaari boodayn haddaan guudka laga jirin gudihiisa xaafiyo cayayaanka laga gurin marwadu margarka u xidhan ileen guri dugsoon male geedaha habeenkii helidaa galgalashiyo gedgadoonka dhaliso adigiyo go-aaga hadba dhinac u guuro barkinta gaboobiyo gaashaanka dhigataaye haddaan gud haldhaalay kuma galo adduunyada nina gooni socodko garwo garasho dheerba ninka raga u gudino kuma galo adduunyada nina gooni socodko garwo garasho dheerba ninka raga u gudino iyadaa guddoonkiiyo garhayaha naftaadiyo gaadiidka reerkiiyo gurgushaaga noqoto arrin kula gorbayse haddaan gaari kula jirin gocashada xanuun kale waxaan uga golleeyay way waa barbaare haddaad gabar caddaaniyo dhulka gaalo keentaan haddaad gabar caddaaniyo dhulka gaalo keentaan midaan ku garaabayn dhibta kaa gargaarayn xilka kala gubanayn gacal haddaad ka dhigataan gumaysisheeya haddaad gacanta qabataan hablaheenu guryo gayaan iyay ka sugayaan gocashada xanuun kale waxaan uga golleeyay way waa barbaare hubi waxay ku dhaqantaa garab waxay ka dhigataa gallad waxay ku dheertaa samo waxay ku gaadhaa gololada haweenkii hiddaheena gaarka hablihii gabowgiyo geerida ku sugi jiray hablihii garayskiyo xiran jiray guntiinada hablihii gu-iyo dayr sidaa baarqa golongolay dhexda xari ku goyn jiray hablihii garaaraha gaatan socodka laafyahaa sidaa gorayga ciideed gelbin jiray tallaabada hablihii gun iyo baar isha gacano efta gama'aanay ladi jirine hablihii buhaadiyo qarsan jiray gafhooye hadalkoodu gaabnaa hablihii talada gunkiyo gunti jiray xishoodkeed hadday gaajoon liitaan amay godan la sooman cidyaanay garan jiriney hablihii gamanfara iyo beela ugubka
hablihii guuleed ku curin jiray waxaan u malayaa in fanaanka sayid khaliifa uusan waxba la harin wixii Ammaan ammaan ha ahaa.
uu Gobdhaha aada u dun- tiriya hablaha geeska gaar Afrika.
ahaan kuwa geeska africa oo aan filayo in uu abwaankii sameeyey heestaasina uu si weyn ugu fariiraystay
jamaalow markana warqada dhinacayga haddii aan soo qabto waa tahniyad dhalasho oo farxad leh bay yidhaahdeen waalid walaal ehel iyo asxaabna waxaa ugu horeeyay qoyska reer maxamuud cusmaan oo kale ah ibraahim maxamuud cusmaan iyo xaaskiisa isir sheekh cabdi iyo caruurtiisa oo kale ah aadan nuur ibraahim najme ibraahim cabdicasiis ibraahim naseexa ibraahim fawziye ibraahim siciid ibraahim shacayb ibraahim iyo caaisho ibraahim iyo dhammaan qoyska reer maxamuud cusmaan oo kale ah fanax khadiijo cabdiyo xaybo xaliimo aamina iyo saynab maxamuud cusmaan waxay halkan tahniyad dhalasho oo farxad la uga dirayaan dr maxamed maxamuud cusmaan iyo nafisa cabdikariim macalim oo wiil ugu dhashay afar iyo tobankii february magaalada mandheeraha ee waqooyi bari kenya wiilkaasi waxaa loo bixiyay cabdiraxmaan maxamed maxamuud ilaah waxaan uga baryaynaa bay leeyihiin inuu noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin ayaan anaguna raacinayna afar iyo tobanka february dhalashadii moodaa?
arooska aada buu u batay ha marka waa maalin jacayl malaha waa lagu soo aadiyey malaha haye waa markana tahniyad aroos ayaan gacanta ku hayaa filistiin waxaa marka hore ay yidhaahdeen waxaan salaamayna shaqaalaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga marka xigta waxaa anagoo kale ah bay yidhaahdeen cabdirasaaq xaashi xasan abshir axmed cismaan shaafici xaashi xasan cali mukhtaar cismaan cabdifitaax mukhtaar cismaan farxaan mukhtaar cismaan binti mukhtaar cismaan kaafiyo mukhtaar cismaan fardowse mukhtaar cismaan iyo cabdiqaadir mukhtaar cismaan tahniyad aroos ah ay hawada u marinayaan cabdilaahi mukhtaar cismaan iyo Ik- ikraan cabdilaahi selel oo ku aqalgalay xaafadda via roma ee xamarweyne markii ay taariikhdu ku beegnay sidii tobankii bishan february sanadkan laba kun lix iyo toban ducadan waxay leeyihiin xaggii nafastiin firom maxaa ku xasuusatay via roma xamarweyne aan ku xasuustay waxaan ku xasuustaa dukaankii heesaha dukaamo heeso dukaamo Xalwada.
carwo dhar xalwada meel wax kasta oo ay dadku ay imaadaan ay ka heli karaan markana bal dhinacii sugaanta noo soo qaba heesta xigta jama waxaan soo qabanayaa fanaanada codka dabacsan luul jilani heestan falastiin ee magaceeda waxaa layidhahda galay meel kamid ku taal waxaan filayaa in dhegeystayaasha iyo adiguba aad ka wada heli doontaan ee dhegeysta habboon
haye gare gibilkayga gacal oon guraynin agaare heestaasi galay meel gabiib ku ninka taal goosa haayo isaga u taala gunti waa xirtaa
marada inuu dhuuqsado waa ay tiri aad iyo aad warqadda xigta markana waxay naga soo gaartay jamaalo waxay leeyihiin dhammaan asxaabta v o a soomaali gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waanu salaanay waxay naga soo gaartay warqadani aabe maxamuud gargaar iyo axmed maxamuud gargaar iyo cabdulaahi sheekh faarax iyo cabdulaahi xasan cabdi cadow geedi ibraahim cali awdubad kamas faarax bare injineer borow mustafa aadan onest xasan shacab qadar sugow salaad faadumo maxamuud maryan cali farxiyo cumar faadumo macalin xasan deeqa bacaluul dhammaan reer sheekh cabdi iyo reer maxamuud gargaar dhammaan dadkaasi oo kala jooga maraykanka australia iyo kenya waxay tahay niyad aroos farxad la u dirayaan mudane daahir sheekh cabdi iyo marwadiisa muslimo maxamed oo arooskooda uu ka dhacay magaalada gaarisa ducaduna waa xaggeena leeyihiin isku waara ubad qayr qaba kala hela ayaanu leenahay jamaal markanna falastiinaya hambalyo mihira ayaan hayaa waxaa diraya aba maxamed cabdi faarax hooyo deeqo cabdilaahi maxamed hooyo sahro cumar sahra cumar yuusuf cabdirasaaq maxamed cabdi cabdifataax maxamed cabdi cabdirashiid maxamed cabdi cabdixakiin maxamed cabdi cabdiraxmaan maxamed cabdi cabdilaahi maxamed cabdi faa'iso maxamed cabdi xamdi maxamed cabdi raxmo maxamed cabdi amaal maxamed cabdi iqra maxamed cabdi iyo caaisho maxamed cabdi waxay hambalyo mehera ay u dirayaan cali maxamed ibraahim cali shuceeb iyo nimco maxamed cabdi faarax oo meherkooda uu ka dhacay magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda raadeerka ee beriga magaalada beledweyne markana jamaal aan ku yara nasano kaalmihii suugaanta haye
codkaasi aan filayo iyo muusikaasin dhegeystayaasha iyo adiguba aad galateen waa fanaanka cabdi salaad beerdilaash waa ereyadii cabdalla nuuridiin axmed ee banaxariistii jannaha ka waraabiya labadooduba allah wada naxariisto dhaawac aynu wada dhegaysano
labaa dhinaci noqotee dhawac baygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo labtaa dhabarka celisa labaa dhinaci noqotee dhimasha jooga ilaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste dhimasha jooga ilaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste axdigii dhaxdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad deegihii ka tuurte axdigii dhaxdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad deegihii ka tuurte miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhegeen dabka hooyo kugu qabaa miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhigeen dabta hooyo kugu qaba igadhowhu igadhowhu igadhowr dhibaatada ragga laguma dheele ragga laguma dheele igadhowhu igadhowhu igadhowr dhibaatada ragga laguma dheele ragga laguma dheele mulkuyooda jilciisu hoorto laga dhansanayaan ku dhowrayaa weli dhabankaaga ruuxo leh ibkacaga ma soo dheedo dhambaalkii wadkaygay kuma dhaa kuma dhaafi karaye dhamankaaga ruuxo leh ibkacaga ma soo dheedo dhambaalkii wadkaygay kuma dhaa kuma dhaafi karaye ku kula wareegiyo dhimbil miyaanay kugu noqo isku soo dhageeniyo dhunkashad macaanaye kukula wareegiyo dhimbil miyaanay kugu noqo isku soo dhageeniyo dhunka shadi macaanay
dhulka uu kula wareegiya dhimbil miyaanay kugu noqon isku soo dhegan iyo dhunkashadii macaaneed codka macane cabdisalaad beer dilaac shee bin xaris ijan ha ka waraabiye aanu intaasi ku dhaafno markana warqada dhankayga ugu dambaysa jamaal waxay naga soo gaartay cabdirasaaq xaashi xasan iyo abshir axmed cismaan iyo shaafici xaashi xasan iyo cali mukhtaar cismaan iyo cabdifataax mukhtaar cismaan iyo farxaan mukhtaar cismaan iyo binti mukhtaar cismaan kaafiye mukhtaar cismaan iyo firdowso mukhtaar cismaan iyo cabduqaadir mukhtaar cismaan waxay tahniyad hawada u marinayaan cabdulaahi mukhtaar cismaan iyo igraan cabdulaahi salal oo ku aqalgala xaafada via roma ee xamarweyne magaalada muqdisho isku waara ayaanu leenahay haye jamaal dhankaaga markanna waxaan soo qabanayaa eh, hambalyo sanad guura waxaana diraya hooyo shamis cabdi cartaan iyo sacaada maxamed xasan buuni deeqa maxamed xasan buuni hodan maxamed xasan buuni shamis maxamed xasan buuni saara maxamed xasan buuni rooda maxamed kaafiya maxamed xasan buuni bilan maxamed xasan buuni cabdiraxmaan maxamed xasan buuni iyo dhammaan reer maxamed xasan buuni waxay hambalyo u dirayaan cabdimuncim cabdinaasir maxamed xasan buuni waxayna leeyihiin sanad guuro wanaagsan jamaalow barnaamijkeenii intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa waxaana dhegeystayaashaan uga tegaynaa codka macaan ee maxamed cali burci iyo heestii dhaqtar baynu hee isu keen qoray tan intaan dib dambe u kulmi doonana dhegaystayaal nabadgeliyo
duduga toogeel qabo ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuubtahay ana cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay caroosan dhinacaysa saare adudugato gelqab ma dhadhamiyo geeda wuu gadaasha dhuubtaay ana cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay caroosan dhinacaysa saare maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay way calaf lagama dhunte kitaabay sukeen dhiigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukeen dhiigay dhakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaadan dhakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaadan adna weheli madhaadanin dhakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaadan dhakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaadan adna weheli madhaadan sidadhayda caana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayalhaw umalaynin duuxiyo labahaai wa wax dhiiga kaajaqa caafimaadka kaajara maydhananka geliyo sida dhaygacaana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa diyalhaw umalaynine duuxiyo lafahay wa wax dhiiga kaajaqa caafimaadka kaajara maladhayahaygaay calab lagama dhuntin maladhayahaygaay calab lagama dhuntin kitaabay sukendigay maladhayahaygaay calab lagama dhuntin maladhayahaygaay calab lagama dhuntin kitaabay sukendigay dhakhtar bay sukin qoray aadna weli madhaadanid dhakhtar bay sukin qoray aadna weli madhaadanid aadna weli madhaadanid dhakhtar bay sukin qoray aadna weli madhaadanid dhakhtar bay sukin qoray aadna weli madhaadanid aadna weli madhaadanid sida ruux la dhalay baan ku dhadoodiyayoon dhabta kugu hayayoon dhibta kaa ilaasha sida ruux dhalaano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhoweeya sida ruux la dhalay baan ku dhadoodiyayoon dhabta kugu hayayoon dhibta kaa ilaasha sida ruux dhalaano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhoweeya maladhayahaygaay calaf lagama dhuntin maladhayahaygaay calaf lagama dhuntin kitaabay isu kendigay maladhayahaygaay calaf lagama dhuntin maladhayahaygaay calaf lagama dhuntin kitaabay isu kendigay Dhaqtar bay suuqeen qoray, aadna-